video aana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington waa fiidnimo arbaca taarikhduna ay tahay toddobiyo tobanka bisha abriil ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka midirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidaod nagala socotaan boggayga v o e somali com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mida waraysi ku saabsan howlgallada militari ee gobollada dhexe ee soomaaliya ilaa afar degaan degmo waaweyn ayay al-shabaab joogeen ka haysteen galmudugna wakti dheer oo toban sano ka badan ayaa lagula dagaalamaya kooxahan oo degmooyin ka mida galmudug hore looga soo xoreeyey dagaalkuna wuxuu ahaa meesha ugu horreysa argixisada laga dagaalamay
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan hal abuurka ganacsiga ee hablaha runtii waxay la shaqeeyaa hablo qaar aan xirfadda ku tababarnay hadday noqnoqon lahayd qaybta macmacaanka iyoiyo maxay toolay keegaga iyo hadday noqon lahayd sharaxaadaba runtii way la shaqeeye shaqaqaabuurna way u noqotay runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan si ay dumarkunba dumar yacni dhiirigelin kara iyagunba wax isu qaban kara
qodobadaas iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka laysku yidhaahdo g seben ayaa maanta isugu imanaya jasiiradda cabri ee ku taalla dalka talyaaniga si ha u yeeshaan wadahadal saddex maalmood soconaya oo ay hadhaynayaan waxaa laga filaya israa'iil inay kaga aargudato ama ay kaga jawaabto weerarkii isugu jiray gantaalaha iyo weliba diyaaradaha daroonka ee iiraan ay ku qaaday si socoshada xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa iiraan iyo israa'iil iyo weliba dagaalka ka socda qase iyo ukrein ayaana hadhaynaya ajandaha wasiiradana ka kala socda dalalka maraykanka britain faransiiska talyaaniga jarmalka jabaan iyo weliba dalka kanada waddamadan la isku yidhaahdo g toddoba ayaa taageero u muujiyay israa'iil kadib weerarkaasi oo yimi islamarkaana jawaab u ahaa duqayn loo tuhmayo israa'iil oo lala beegsaday dhismaha safaaradda iiraan ay ku leedahay magaalada dimashik ee waddanka suuriya kowdii bishan abriil kaasoo ay ku dhinteen waa duqayntaasi ee laba jenaraal iyo weliba dhowr ka mid ah saraakiisha iiraan madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa salaasadii shalay sheegay in ra-iisul wasaare israa'il benyamin netanyahu iyo weliba madaxda israa'iil oo keliya ah ay mas-uul ka yihiin xiisada ka cusboonaatay bariga dhexe erdogan ayaa sheegay maru shir jaraa'ida ku qabtay magaalada ankara kadib shir ay yeesheen golaha wasiirada israa'iil ay isku dayeyso hurinta colaadda gobolka madaxweynaha turkiga ayaa weerarka israa'iil ee safaaradda iiraan ee dimisho ku tilmaamay tallaabo gardarraa waxaana uu intaasi ku daray in isku dhacyo cusub oo gobolkaahi ay suurtagal tahay ilaa iyo inta arxandarrada iyo weliba xasuuqu ay ka socdaan qasawaasi oo hadalka u dhigay waxaana ugu baaqay dhammaan dhinacyadu inay ku dhaqmaan si caqli ah waxa uu sidoo kale ku dhaliilay reer galbeedku inay cambaaraynayaan weerarka iiraan balse aanay cambaaraynaynin weerarkii israa'iil ay ku qaaday safaaradda iiraan ugu dambayntiina mas-uuliyiinta iyo weliba shacabka imaaraadka carabta ayaa arbacadan maanta ah nadiifinaya burburka ka dhashay roob mahiigaan ah oo ku ku dhuftay halkaasi islamarkaana ugu yaraan ay ku dhintay hal qof sidoo kalena waxyeelo gaadhsiiyey guryo iyo weliba goobo ganacsi sudanka imaaraadka carabta ayaa waxaa ka da-ay roobkii ugu xooganaa tan iyo markii la aasaasay dalkaasi sudanka imaaraadka carabta sannadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii inkasta oo roobabka mahigaanka ahi ay yaraadeen galabnimadii salaasadii haddana dhibaatada ay sababeen ayaa sii socotay maanta iyadoo diyaaradda imaaraadsiisa ay hakisay duulimaadyada madaarka dubay ilaa iyo saqda dhexe caawa oo arbacaha garoonkana diyaaradda ee caalamiga ah ee dubai ayaa ahaa mid ka ugu mashquulka badan caalamka marka la eego diyaaradaha u kala duulimaadyada caalamiga waxaana uu sheegay inuu hakad weyni ku yimi iyada oo roobkii da-ayay ay dib u dhigeen in ay wiiciyaan duulimaadyada islamarkaana ay saameyn ku yeesheen shaqaalihii duulimaadyada ka shaqaynayey warbaahinta gudaha ayaa warisay in nin waayeel ah oo u dhashay imaaraadku salaasadii geeriyooday kadib markii burburkiisa ay daadadku aanidhaahda kadib markii baabuurkiisa ay daadad ku qaaday islamarkaana isagoo xilligaasi ku sugnaa raasal khayma dalka cumaan oo ay jaar yihiin imaaraadka carabta ayaa waxaa daadadkaasi sidoo kale ku dhintay sagaal iyo toban qof oo ay ku jiraan caruur iyo weliba saddex meelood oo ka mida dadka halkaasi ku dhagan iyadoo roob xoogani halkaasi ka da-ay sida ay warisay warbaahinta cumaan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida wagaag dhegeystayaal fiidocana wanaagsan ayaa leeya dhammaantiiba meel kastoo aad joogtaanba sidii haatanba aad warka ku maqlayseen roob laxaadle ayaa toddobaadkan ka da-ay wadamada khaliijka oo ka mid yahay ama ay ka mid yihiin dalalka sacuudiga baxrayn cumaan qatar iyo weliba isutanka imaaraadka carabta waxaana si weyn shaashadaha caalamka iyo weliba baraha bulshada looga daawaday daad xoogan oo dhex socda garoomada diyaaradaha ee imaaraadka carabta warbixin ay qortee wakaaladda wararka reuters waxaa inoo haya xuseen barre aaden mas-uuliyiinta iyo shacabka imaaraadka carabta ayaa arbacada maanta ah nadiifinaya burburka ka dhashay roobab mahiygaan ah oo uu ku dhintay ugu yaraan hal qof islamarkaana waxyeelo gaarsiiyey guryo iyo goobo ganacsi imaaraadka carabta ayaa waxaa ka daayay roobab cabirkoodu ahaa laba boqol afar iyo konton milimitir sidaa ay sheegtay xarunta saadaasha hawada ee qaranka roobabkan ayaa ahaa kuwii ugu xooganaa tan iyo markii la aasaasay dalka isutega imaaraadka carabta sannadkii kun sagaal boqol koob iyo toddobaatankii inkasta oo roobabkii mahigaanka ahaa ay yaraadeen galabnimadii salaasadii haddan ah arbushaadda ay sababeen ayaa sii socotay arbacada maanta ah iyadoo diyaaradda emirates ay hakisay duulimaadyadii madaarka dubay ilaa saqda dhexe ee caawa garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee dubay oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan caalamka ayaa sheegay in ay soo wajahday hakad kadib markii roobabkii da-ay ay dib u dhigeen ama ay weeciyeen duulimaadyada qaarkood islamarkaana ay saamayn ku yeesheen shaqaalihii duulimaadyada rakaabka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee dubay ayaa lagula taliyey inaanay aadin garoonka diyaaradaha islamarkaana ay xaaladda duulimaadkooda ka hubiyaan shirkadda diyaaradaha ee ay tigidhada ka goosteen shirkadda diyaaradaha ee emirates ayaa sheegtay in rakaabka horey ugu sugnaa garoonka ee u dhoofayey dalalka kale la caawin doono balse waxa ay ka digtay in ay fishaan dib u dhacyo websiteka garoonka diyaaradaha ee dubay ayaa muujinaya duulimaadyada baxaya iyo kuwa imanaya oo qaarkood dib u dhacyadooda ay gaarsiisan yihiin saacado warbaahinta gudaha imaaraadka ayaa warisay in nin u dhashay imaaraadka oo da-diisu ahayd toddobaatameeyo uu salaasadii geeriyooday kadib markii baabuurkiisa ay daadadku ku qaadeen imaaradda racsalkhayma dalka cumaan oo deris la ah imaaraadka ayaa waxaa daadadku ay dileen amaba ku dhintay sagaal iyo toban qof ay ku jiraan caruur dugsiley ah saddex maalmood oo roobab xoogan ah ayaa arrintaasi sababay sida ay warisay warbaahinta cumaan wargeyska times of cumaan ayaa sheegay in roobab kale la filayo maanta oo arbaca ah
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barrow inaala socodsiinayay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararkee reuters madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo toddobaadkan khudbad u jeediya ciidamo ka tirsan kommandosta gorgor iyo weliba danab u dhowaan dhammaystay tababarkooga ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay horumar ka samaysay dadaalada ay soomaaliya kaga saarayso kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa ciidanka u sheegay in ay yihiin kuwii soo afjari lahaa kooxda al-shabaab deegaanada howlgallada ugu adag ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid a kuwa hoos yimaada galmudug iyadoo al-shabaabna ay deegaanada qaar weli ku sugan yihiin haddaba muxuu yahay qorshaha xiga ee howlgallada arrimahan ayaa haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ka waraystay wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow
sida la socota galmudug waxay ahayd meelihii loo xushay in laga hogaamiyo dagaalka lagula jiro argixisada oo wakti dheer soo socday maadaama dowladda galmudug ay fursaddaa heshay xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo dhammaan intii ku shaqada lahayd waxay u diyaar garoobeen kana qayb qaateen guulna ka gaareen dagaaladii lagula jira al-shabaab si aad la socoto degaano badan ayaa laga xoreeyay oo muhiim ah degaano badan ayaa dagaal ka dhacay ugu dambeyn dagaalkaasoo hadda aada moodo inuu aada usoo kooban yahay kuna soo haray meelo kooban ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu safar ku tegay dhowaan degmooyinka xaro dheere iyo celdheer halkaasoo uu madaxweynuhu u tegay sidii u dhiirageli lahaa ciidamada furimaha ka jira ku jira islamarkaana awaamiir cusub iyo isbedel hogaanka ugu samayn lahaa madaxweynaha dowladda galmudugna sidaas oo kale si joogto ah ayuu deganadaas u dooqdaa oo warqaba ugu xiran yahay hay-adaha amniga ee galmudugna si toosa ayay furimaha u joogaan marka dagaalkaas maalmaha soo socda ayaa la rabaa in refresh lagu sameeyo oo la dardargeliyo lagana guul gaaro dabcan wakti aan naan filanayn bay soo qaadatay in deg deg loo soo dhammaystiro waa tahay wasiir markaad ka hadasho gebi ahaan galmudug waa waa kuwee deegaanada ay al-shabaab kaga harsan yihiin guud ahaan galmudug
dabcan saad og tahay ilaa afar degaan degmo waaweyn ayay al-shabaab joogeen ka haysteen galmudugna wakti dheer oo toban sano ka badan ayaa lagula dagaalamaya kooxahan oo degmooyin kamida galmudug hore looga soo xoreeyey dagaalkuna wuxuu ahaa meesha ugu horreysa argixisada laga dagaalamay bacdashida iyo dagaal badan oo lala soo galay al-shabaab hadda waxay kusoo hareen qeybo kamida laba degmo galhareedi iyo ceelbuur oo iyadana ay meelo ka degan yihiin inkastoo aysan jirin saldhigyo waaweyn oo la ogyahay oo ay ku leeyihiin meelahaas oo ay dhuumaalaysanayaan dhulka hawdka ah ku jiraan islamarkaana si jabhadaysi ah ay toban toban iyo labaatan ugu socdaan meelahaas marka waxay hadda kusoo hareen meelo duur ah oo ku hareereysan ama u dhow ceelbuur iyo galhareeri iyo in yaroo xaradheere hortiisa oo hadda maalmihii ugu dambeeyey dagaal lagula jiro waa tahay wasiir marka maxay yihiin caqabadaha mar haddii aad sheegtay in deegaano kooban ay weli ku harsan yihiin maxay yihiin caqabadaha mar walba hortaagan in ciidamada iskaashanaya ee dowladda federaalka kuwa gobolka iyo kuwa deegaankuba ay uga libkeeni waayeen in al-shabaab ay gebi ahaanba ka saaraan deegaanadaasi dagaaladii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeye socday ma jirin dagaal aan looga libkeenin oo lala galo al-shabaab waayihii dambena waxay wadeen ku dhufo oo ka dhaqaaq siaad ogtahana deegaanada hadda ciidamadu sida farsamaysan ay uga baxeen dagaal ugama bixine waxay uga baxeen xeelado farsamo sababaha maadaama wakti dheer uu soo socdo dagaalku ciidamaduna kusoo jireen dagaal runtii rasmi ah de in maaragtay hogaankooda isbedelna lagu sameeyo la diyaargareeyo ciidamada waktiga dheer dagaalada ku jiray la bedelo ciidamo kale la keeno waa howlo farsamo oo dabcan u yaala ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa iyo dowladda federaalka dabcan hoggaan sare ka ah laakiin waxaan kuu xaqiijin karnaa ma jirto guuldarro lagala soo laabtay dagaaladii ugu dambeeyey oo la galay saad og tahay dhowr asbuuc ka hor waxay weerar kama dambaynta kusoo qaadeen degmada xara dheere halkaasoo laga hortegay ku dhowaad boqol qofna halkaa looga dilay al-shabaab ayna u badnaayeen ciidamada halkaa ka dagaalamaya ciidamada deegaanka oo runtii dadka shacabka ahay ayaa fahmay khatarta ku duugan nimankan maadaama ay shan iyo toban sano ku dhawaad ama ka badan ba haysteen ay fahmeen dhagartooda inay marka dowladda garab siiyaan la shaqeeyaan deegaanadoona xoreystaan ay go-aansadeen waana ku ammaanan yihiin galmudugna si buuxda ayay arrintaasi ugu dhiirigelisay uguna jirtaa furimahana ula joogtaa waa tahay ugu dambeyntii wasiir howlgalladani markii ay bilaabanayeen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhuusamareeb fadhiyey waxaa la arki jiray madaxweynaha gobolka iyo madaxdiina gobolka oo dabcan furimaha jooga marka ma muuqataa hadda in wixii ay iska noqdeen mid inta badan laga niyad jabay oo maxaase xiga maxaa xiga oo aad qorsheynaysaan bilaha soo socda
waa maasanta horta dowladdu marka magaca dowladda la yidhaahdo shacabka laga hadlaya shacabkuna maanta si baraarugsan wanaagsan la jaanqaad fiican leh ayay dowladda u garab istaagsan yihiin dagaalkana ku jiraan galmudugna doorkeedu waa cad yahay oo waxaad dareemi kartaa in xildhibaanadii galmudug iyo wasiiradii galmudug iyo saraakiishiiba ay maaragtay dagaaladaas waxyeela ka soo gaartay qaarkood ay dhinteen taasoo caddaynaysa in galmudug aysan u kala harin hawshaas laakiin ayadoo taasi jirto dagaalka hoggaankiisa waxaa iskale dowladda federaalka ah dowladda federaalka waxay soo qorshayso ayaana laga fuliyaa meeshaas waana midda hadda madaxweynuhu qaranku meesha u tegey haddana la rajeynayo inuu galmudug ku laabto uu dagaalka halkiisa kasii wado isagoo dabcan ay noqon doonto tilaabadii ugu dambeeya deeganaas looga horeynayo marka rajada aan qabno ama waxa aan doonayno oo runtii maanta si aada noogu cad waxay tahay in al-shabaab dhulkaa laga soo sifeeyo dee nabal ka sokaysaa ma jirto in shabaab dhulka laga qaado dowladnimada loo gudbo dadka deegaankaasina ay helaan xuquuqdii muddo shan iyo toban sano ka badan ka maqneed dowladnimada iyo nacaawdana maaragtay ay soo gaarto marka waxaan isleenahay waa waajibaad diini ah waa waajibaad maadi ah waa waajibaad qof kasta ee soomaaliyeed saaran inay dadkaa xoreeyaan dadka u dhaartay ama xilalka u hayana kuma sii jiraan marka waxa rajada keliya aan leenahay maanta waxay tahay inaan guulaysano kana guulaysano khawaarij
waagaay dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiiqow oo u warramayay waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige iyo weliba wafdi hogaaminaya ayaa ku sugan maalmahan magaalada tan washington d c waxaanay kulamo la leeyihiin bangiga adduunka iyo weliba hay-adda lacagta adduunka ee i m f wafdigaasi ayaa hay-adaha maaliyadda caalamiga ah ee caalamka kala hadlaya arrimaha dhaqaalaha soomaaliya saare cabdi axmed ayaa haddaba qadka telefoonka kula xidhiidhay xalay wasiirka ugu horreyna waxay weydiisay ujeeddada safarkooda
waa kaaga mahad celinayaa fursadda dadka soomaaliyeed ayna dhegaysanayana waan salaamayaa shirarkani aan u nimi washington waa waxay qayb ka yihiin shirarka sanad sanadlaha ah ee ay qabanqaabiyaan hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaana i m f ta iyo bangiga adduunka oo inta badan sanad walba si wada jira ay xilliga guga ay u abaabulaan oo spring meetings baa loo yaqaanaa waxaa ka soo qayb gala oo isugu yimaada dhammaan dalalka dunida gaar ahaan hay-adaha dowladda ee qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha sida wasaaradaha finanska ama maaliyadda iyo bangiyada dhexe iyo guud ahaan deeqbixeeyayaasha iyo daneeyayaasha iyo dad matalaya private sectorka ama suuqa xorta ah waxaana had iyo jeer lagu gorfeeyaa oo xuluul looga raadiyaa mushkiladaha marka caalamka ka taagan ee la xiriira arrimaha dhaqaalaha iyo caqabadaha soo waajaha dhanka maaliyadda iyo horumarinta iyo guud ahaan deeqaha dalalka soo koraya iyo dalalka dhibaatooyinka ka jiraan intaba la siiyo shirar markaa iska dhinac socda oo fara badan oo arrimaha kala duwan lagaga hadlaa hadii jeraale ka dhaca oo mushkiladaha guud ee caalamkana lagu eego kuwa gobolkana si gaar loogu eego gobollada kala duwan ee dunidu ka kooban tahay iyo kuwo khaas ah oo dalalka gaar u ah iyaguna oo dal walba uu kolbo soo dhigto soo bandhigo maxaan ku idhahdaa meelaha uu horumarka ka samaynaya iyo meelaha uu kaalmada uga baahan yahay intaba marka shirarkani howlahaasay daaran yihiin dee dowladda soomaaliyeedna waxay qayb ka tahay dalalka kasoo qayb galay shirka weyn ee sanadlaha waa hagaag waxyaabaha caqabadaha ah ee dowladda soomaaliya dhinaca dhaqaalaha ka haysta ee sanadkan aad gudbinaysiin maxay yihiin deen cafinta kadib
waxyaalaha aan halkan kaga hadlayno runtii caqabado keliya maaha horumarkana waa lagaga hadlaa oo waxaa inta badan laysku weydaarsadaa wixii qabsoomay iyo horumarka la samaynayo iyo dabcan dunida caqabada kama dhammaadaane meelaha taageerada looga baahan yahay marka soomaaliya maadaama ay kasoo gudubtay sanadkii hadda lasoo dhaafay dabayaaqadiisii bahanaankii iyo geedigii dheeraa ee dayn cafiska inta badan runtii dunidu waxay marti uga tahayba inay wax badan ka dhegaysato oo ay ka barato sida ay geedigaas usoo maaraysay iyo siday ugu guulaysatay iyo caqabadihii ka hor yimid sida ay u maaraysay oo maanta ugu dambeysay runtii fagaaro ballaadhan oo ay kasoo qayb galeen runtii dad aad u kala duwan oo dalal kala duwan ka yimi oo fara badan waxaanu soo bandhignay geedigaasi siduu ahaa iyo halkaynu ka nimi iyo halka aynu maraynay iyo waxyaalaha guulahaas runtii saldhigga u ahaa guud ahaanna hadda soomaaliya waxaad moodaa inay noqonayso runtii tusaale marka laga hadlayo dal burburay oo dhibaato badani gaadhay oo muddo dheer burbursanaa sida uu usoo kaban karo casharada la raba runtii in laga barto in aad dunidu ay u dhegaysanayso oo la arko noqon karto tusaale mudan marka taas waxyaalahaasa ugu badan waxyaalaha runtii inta badan aadkana looga warsanayo lasoo bandhigayay guud ahaan halka xaalkeenu marayo waxa aan higsanayno caqabadaha aan waajahayno runtii de caqabadaha waxa ugu waaweyn waxaad runtii la socotaan in arrimaha isbeddelka cimiladu uu runtii dhibaato weyn dalka ay ku hayaan oo abaaro isdaba jooga mararka qaar fatahaado ay dhib weyn ku hayaan runtii wax soo saarka iyo guud ahaanba bulshadeena soomaaliyeed barakac fara badan ay abuuraan hadiyo jeeraale wax soo saarkii iyo dalag beerashadii ay dhibaato weyn ku yihiin dee rijinkana la qabno si gaarana runtii culays weyn inoogu hayaan waxyaalaha kamida kale de waxaa kamida dagaalada runtii dowladdu ay ku hayso argagixisada oo runtii horumar weyn laga sameeyey iyaguna dee dhankaa marka laga eego runtii dowladda soomaaliya ay taageero ballaaran oo bulshada u baahan tahay maadaama cadowga aan la dirirayna uu cadow caalamiya yahay dhanka kalena dee kobaca dhaqaalaha runtii dalna keligii gacanta lugihiisa kuma istaago oo keli ma socon karo haddaan la garab istaagin arrimahaasna runtii dowladda soomaaliyeed kaalmo bay uga baahan tahay walow tallaabooyin waaweyn oo dhanka gudaha la qaaday markay timaado dakhliga iyo howlahaas laakiin waxaan u baahannahay hadiyo jeeraale garab istaagaas beesha caalamku ay dadka soomaaliyeed la garab taagan tahay lasii xoojiyo oo lasii wado inaasaa markaa ugu ugu cususlaabaan filaya wasiir waxaa jirta in deen cafinta kadib soomaaliya si dhow loola soconayo tallaabooyinka ay qaadayso iyo horumarka sharuudana ay jiraan si loo helo hirgelinta mashaariic kaleeto oo dalka lagu aamini karo marka tan iyo haatan maxay yihiin waxyaabaha aad ka maqlaysaan deeqbixiyaasha iyo xataa bangiga adduunka oo ku wajahan inaad la kulanteen ama aad joogtaan dhabbihii wax laydinku deemin lahaa kaleeto oo
dayn cafiska markuu runtii dee soo idlaaday qorshayaal balbalaaran baa runtii dowladdu ay la timi dhanka hay-adda i m f haddaan ku horeeyo runtii barnaamijkeenii hore dayn cafisku markuu dhammaaday waxaan la saxaxanay barnaamij cusub oo saddex sana ah oo isaguna runtii la rabo in lagu sii dardargeliyo dibudhiska hay-adaha dowladda iyo kobcinta tayada hay-adaha runtii maaliyadda iyo dhaqaalaha si wax soo saarka iyo kobaca dhaqaalaha kor loogu qaado waxay naga garab istaagayaan runtii maxaanku raha dib uqaabeynta hay-adahaas iyo sidii loo xoojin lahaa siyaasadaha
wagaaga dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya biixi imaan ciga ee u warramayey sahra cabdi axmed haatana ku soo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso cashe ibraahin aadan
waada dhegaystayaal barnaamijkii madasha haweenka haweenku waxay tobankii sano ee lasoo dhaafay u badnaayeen meheradaha ganacsiga haddii ay tahay hal abuurka iyo ka ganacsigiisaba waryaheenna xamse cali jeesto ayaa la kulmay laba gabdhood oo ganacsato ah oo ku shaqaysta hal abuurkooda shaqo ugu horreyna waxaa waraysi la yeeshay xamde cabdiwahaab oo aasaastay goob ganacsi oo bixisa adeega naqshadaynta waraysigiina waxa uu dhacay sidan bismilah magacayga waa xamdi cabdi wahaab busineskayga waxa la yidhahdaa kaaha design waxa uu soo bilaabmay labadii kun iyo sideedii tobankii waxaan ku soo bilaabay qaab online markaasoo aan ka soo aasaasay gurigaiyaga qol ka mid ah maadaama aanaan xilligaa helin wax dhaqaala oo aan ku bilaabo busineskayga laakiin aan jeclaysay inaan business bilaabo
muxuu yahay dhisaynku dadka aan af ingiriisiga fahmayn haddii aad amba iconskaagana aad dul istaag
waxa aan sameeyaa shandado kala duwan oo loo isticmaalo sida laabtoomka shandadaha ay habluu isticmaalan garabka lagu qaato waxaan sameeyaa koofiyado waxaan sameeyaa shandadaha ay hooyooyin ku qaataan lacagta iyo moobilada habluhuna sidoo kale waxyaabaha isku qurxiyaan ay ku qaataan dhammaantoodna waxa weeyaan handmaid ama waxa weeyaan waxaan ku sameeyaa gacanta qaab maaragtay dawaar ahaana baan ku sameeyaa marka wax dibadda aan ka keena maaha lakin waa waxaan dalka gudihiisa ku sameeyo sidee buu suuq aad ku heshay maadaama aad gurigi ku dhex jirtay
runtii waxay ka mid ahay taasi caqabadihii ugu horeeyey ee aan la kulmay markii aan businesskan bilaabay waayo dadkana way ku adkayd inay hab online wax ku iibsadaan ama iyagoon dukaankii furnayn inay telefoon ka soo dalbadaanoo shaygii ay sidaa ku iibsadaan waxay ahayd caqabadaha ugu weynee aan maaragtay la kulmay markii aan bilaabay laakiin alxamdulilah muddo dheer kadib dadkeena way la qabsadeen waanay barteen waayo taas waxay ku barteen oo bedeshay agabkii aan iibinayay kuwaalitigooda iyo markay u bogeen waxyaabihii aan soo bandhigay ayay ku qanceen in ay onlinekii ku iibsan karaan maxuu kaga duwan yahay suuqa waxyaabihii hore suuqa yaalay waxyaabihii hore suuqa yaalay kow wuxuu kaga duwan yahay inuu yahay wax waddanka gudihiisa lagu soo saaro waayo waddanka gudihiisa intuu badan waxyaabaha lagu iibiya waxay waddankana loo soo dhoofiyey laakiin kani waxa uu dhiirigelinayaa businesskaygu inuu waddanka gudihiisa wax soo saar lagu sameeyo weliba agabkaan soo saaraya ama product aan soo saaraya waxa weeyaan waa handmade oo gacanta ayaan ku sameeyey maaha micnihii wax fudud marka ay noqoto inaad shantada gacanta ku samayso aad maaragtay ka dhaadhiciso waddankaagii oo dhallinyartii barto inay waddankooga ay wax ku soo saaran karaan marka taasoo kale waa taan uu odhan karo waa ugu weyn tahay oo uu kaga duwan yahay businesyada kale
waxaa aada ii soo jiidatay intii aan dul taagnaa barodhagaaga ama warshadaadan xarfaa ku qoran magacyadan iyo nashqadahanu maxay yihiin bal noo sharax
nashqadahan runtii waxaan ka eegaa qaybo kala duwan businesskaygu maaha business aan ka ganacsado oo aan lacagun ka sameeyo sidoo kalena waxa aan doonaa inaan waddankayga baro ummadda aan garan ahayn ama dhaqankayga ama afkayga saddexdaasaa iigu muhiimsan waxaa jira dad badan oo waddanka dibaddiisa ka yimaada u dalxiis yimaada oo doonaya inay bartaan dhaqamada kala duwan ee waddamada may jirin somalilan markii hore meel laga helo goob lagu xayeysiiyo waxyaabaha cultureka ama dhaqanka ay soomaalidu leedahay ama sidoo kale afka soomaaliga hodannimadiisa shadadahayga waxaan ku xardhaa sida gabayadii ilaha naxariistay hadraawi oo kale sidoo kale waxa aan ku sawiraa agabkii dhaqanka soomaalida oo dhan sidoo kale waxaan ku sawiraa waxyaabahayn caanka ku hayn soomaalidu reer guuraabay ahayd inta badanna dad socotay waxayna adeegsan jireen awrtoo kale tusaale ahaan shadadahayga waxaan ku daabacaa ama aan hab maaragtay daabacaada ugu sameeya awrtaasoo kale micnaha waxaan sameeyaa wax kasta oo aan ku sharaxaya shadadahaygu waxay ka turjumayaan waxbay ku tiirsayiin sidoo kale waxaan shadadahayga ku muujiyaa goobaha qadiimiga ee somalilan taariikhaha leh magaalo walba waxay caanka ku tahay tusaale ahaan berberoo kale marka la idhaahdo waxaa maskaxdaada kusoo dhacaysa cilmi boodhari shadadahayga waan ku sameeyaa markaad laasgeel maqasho waxaa kugu soo dhacaya sacyadii iyo waxyaabihii xardhanaa ee ku sawirnaa gidaarada tusaalahaan maxay hayday haddii ayd noqoto afka soomaaliga ama dadkii taariikhda waddanka ku lahaa haddii ama dee soomaaliyoo dhan guud ahaan haddii lasoo qaado hadraawi waxa weeyaan waa dadka kaalinta ilaah naxariistee kaalinta weyn ka qaatay afka soomaaliga iyo maaragtay taariikhdeenna marka isagoo kale wuxuu inaga mudan yahay dee inaynu waxyaabihii uu inooga tegay iyo gabayadii iyo dadka aynu barno inta yaryara ee waddankeenna ee dhallinyarta ana ay bartaan ee aan maaragtay soo gaadhin ama aan garanayn dee adduunyadan aynu muujino nidhaahno wax qurux badan buu nooga tegay taariikh iyo afkayga inuu garab istaagay talo maxaad soo jeedinaysaa hablaha amba haweenka ganacsiga ku cusub
waxaan usoo jeedin lahaa runtii qof kasta oo doonaya inuu ganacsi bilaabo ama ganacsi gudihiisa ku dhex jira imika inaanu wax kastoo ka hor yimaada ka niyad jabin runtii waxaan la soo kulmaday anuu caqabado fara badan haddana maalinba markaan mid ka soo gudbaayay waxay sii siinaysay dhiirigelin intii hore ka badan wax cusub iyo idea cusub oo kale iyo fikir cusub oo aan maaragtay businesskaygu kusoo kordhiyana way igu sii abuurisay marka wax kasta oo caqabado kaa hor timaada waxa laga faa'iidaa uun inaad maaragtay horumar ka gaadho iyo inaad ka gudbi karto marka waxaa odhan lahaa qof kasta oo saaxadda businesska ku jira ama doonaya inuu kusoo biiro gaar ahaan dumarka inay adkaysi u yeeshaan waayo waxaa jira waxyaalo badan oo niyad jabinaya tusaale ahaan dadkeennaaba ka mid ah inay niyad jabiyaan waxyaabaha kale caqabada ee ku xeeran marka laga yimaado dadkeennu iyagaaba inta u badan isniyad jabiyo oon dad isku dhiirigelin waxyaabaha quruxda badan ay dhallinyartu soo kordhiyaan marka waxaa odhan lahaa hablaha gaar ahaan ha ka niyad jabina haddaad hibe leedahayna ka faa'iidaysa hibadaada taasi waxay ahayd xamde cabdiwahaab waxaa kale oo wariyaheenna xamse cali jeesto uu la kulmay asma cumar kujoog oo hal abuur ganacsi ka samaysatay magaalada berbera asma ayaa ka sheekaynaysa waxa uu yahay hal abuurkaasi iyo sida ay ku aasaastay
magacaygu asma cumar kujoog waxaan magaalada ka furay berbera meherad la yidhaahdo ashqaraar efen management taasoo ka shaqaysa madalaha qurxinta aroosyada xafladaha meherada dhalashooyinka samaynta macmacaanka iyo qurxinta xeebta badda oo dadka loogu diyaariyo dalxiisayaasha goobo ay ku nasanayaan islamarkaana ay jawi ku qaadanayaan badda maadaama aanay ka jirin adeegaasi sarfayskaasi aanu ka jirin magaalada waa ayo dadka aada u shaqaysaan inaad adeegyadan u qabataan ado faahfaahin dheer
bismillaah runtii adeegyada aan qabana way kala duwan yihiin qayba waa qaybo soo jireen iska ah oo aroosyadii oo kale in loo qurxiyo xafladihii oo kale in si heer qurux badan oo la jaan qaadaysa caalamkii in loogu qurxiyaa waa wax iska soo jireen ah qodobkan aadka noogu cusub een kaga duwanahay meheradaha kale hore uga furnaa waxa weeye inaan u diyaarino qofkii dalxiisaha ahaa ee magaalada soo booqanayay maadaamay tahay berbera magaalo dalxiiseed in loo diyaariyo goob uu ku nasan karo uu fadhiisan karo uu ka heli karo isnaag ama ama nusasaace ama beriigu ku qaadan karo ama cuntooyinka uu magaalada uga baahan yahay oo kale looga diyaarin karo adeegaasaa nagu cusub oo runtii aan ahay qofkii koowaad ee magaalada berbere ka hirgeliyey marka waxaa ii yimaada inta ugu badan dalxiisayaasha anigoo bulshada kala xidhiidha social media sida facebooka iyo iyo tictokga oo runtii muuqaale ku soo gudbiya halkaas ay iga soo xidhmaan kadibna dadka dalxiisayaasha ahi adeegyada ay doonayaan iyagoo backage u kala xidhan kii aroos doonaya inuu xafladda xeebta ku dhigto kii mehera doonaya kii doonaya inay lamaanaahoo anfesary ama dhalasho anfesary ku dhigtaan la doonaya sanad guuro doonaya dhalashooyinkii oo kale dadkii way ila soo xidhiidhayaan waxay rabaan badda dhinaceedii waa wax ka duwan adeegyada somalilan ama waddankeena ka jira waayo badda hore loogama faa'iidaysan jirin dabaalun baa loo soo geli jiray marka wax ka cusub weeyaan xafladdii aan kugu diyaarina madasha ugu quruxda badan kadibna aanu xafladdii sidaad u doonaysay wax uniig ah aan kuaga soo samayno markaas
waxaa jirtaa caqabadu ganacsi kastaaba leeyahay markii uu cusbaa adeegan aad qabanaysid ah inaad xeebtoo kale dadka dalxiisayaasha ama dadka xirfadaha ku dhiganaya muxuu ahaa caqabadihii kaa horyimi runtii caqabadaha iga horyimi waxay ahaayeen inaanay dadka garanayninba marka hore runtii waayo dee wax lagu dhigta in halkan la dhigo oo barkimooyin la dhigo oo wax qurux badan laga soo saaro oo kuraasyo la dhiga wax ay indhahooda cajiib ku ah bay ahaayeen waxaad halkan dadka qaar baa odhan jiray miyaad soo guurteen oo badda u soo guurteen oo dee wax qosol labay ahayd laakiin markii dambe way barteen runtii waa wax la xiiseynayey oo ilaa markii dambe waraysya lagaga qaadayba madaxda gobolka sida duqa degmada oo kale oo waraysi lagaga duubay wallaahi runtii wax fanaya bay ahayd maasha allah laakiin hadda waa lasoo baranayaa maadaama de waxa cad dunidii ay globalization tahay casriba tahay meel la wada fadhiyo markiiba waa waa waa lala qabsaday alxamdulilah amba ma jiraan dad kaloo kula shaqeeya runtii haa way jiraan maadaama aan de haween ahay ama gabadh ahay soomaaliyeed runtii waxay la shaqeeyaa hablo runtii qaar aan xirfadda ku tababarnay hadday noqnoqon lahayd qaybta macmacaanka iyo iyo iyo maxay toolay keegaga iyo hadday noqon lahayd sharaxaadaba runtii way la shaqeey shaqaba qaabuurna way u noqotay runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan si ay dumarkunbaa dumar yacni dhiirigelin kara iyagunba wax isu qaban kara runtii marka aad baan ugu dhiirigeliyaa inay soo galaan hadday ganacsi ganacsiga qaybtan ay soo galayaan hadday ganacsiya kale soo galayaanba waan aad baan ugu dhiirigeliyaa sidoo kale aniga dhiirigelin bay tahay mar inay hablo fara badan ee dhinacayga garabkayga ka shaqaynayaan haddii aan xirfadda inay bara tahay iyo haddii ay tahayba inay sidooda ay u shaqeeyaan tusaalahaan oo kale dee mushahar joogto ah oo ma siino ee waxaan ku siinaa waxayga waa wax iska qandaraas ahoo qofkii markuu tusaalahaan naga soo dalbada xafladdii xafladdiiba inaan maalinla aan u siino taas oo dee inantii ama inantii ama maxay toole qofkii ila shaqaynaya dumarka ahayd ka caawinaysa wax dee mushahar ay in muddo dheer sugi lahayd soddon cisho sugi lahayd inay waxeedii maalinla ay u qaadato waxaa gabagabadii su-aasha dambisaad aan ku weydiiyo maxaad baaq usoo jeedin lahayd haweenka guryaha iska jooga inta badan sheegaa inay lacagun ka sugaan cid kale
runtii waxaan odhan lahaa ka soo baxa guryaha runtii sacabkaaga biyo lagaga dhargaa waxaan odhan lahaa mar kastood xooggaaga aad dhadhamisaad cunto qof keligii taagan baad noqonaysaan cid ku tirsanayn haddii aad mar kastaad cid ku tirsanaatana waxay caqabadaas qofkaasoo kale uu dhiman karaa uu shaqada waayi karaa camalkuu beeli karaa si kaleba waa ku dhici kartaan qofka waayitaan adduunyahii waayahuu idin kala fogeeyaan baa dhici kartaa marka mar walban xooggaaga iyo naftaada ku tasho shaqo abuur sameeya runtii dumarku waxaa la yidhahdaa xagga ganacsiga aad bay ugu fiican yihiin waxaad arkaysaa gabar yaroo lows iyo shaah yar iyo waxaa samaynaysa oo runtii wax badan qaban karta awood culus bay idinku jirtay awooddiina aamina oo cid waxba ha ka sugina aad mahadsan tahay asmaa intaasi waxaa ku dhan waraysyadii kala duwanaa ee wariyaheenna xamse cali jeesto uu la yeeshay laba gabdhood oo hal abuur ganacsi ka sameeyey somalilan oo la kala yidhaahdo xamda cabdiwahaab iyo asma cumar ku joog intaannu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsantahay caashe ibraahim aadan halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida xafiiska xuquuqal insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in israa'iil ay xakamayn sharci darro ah saarayso gargaarka bini'aadamnimo ee gelaya marinka qasa xafiiska ayaa sidoo kale ku eedeeyey israa'iil inay caqabada ku tahay qaybinta gargaarka warbixin v o a ee ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan rafina shamdasani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqal insaanka ee qaramada midoobay ayaa magaalada jineeva ugu sheegtay wariyayaasha in ciidamada israa'iil ay sii wadaan burbur baahsan oo ay la beegsanayaan kaabayaasha dhaqaale ee rayidka ah ee khaza israa'iil ayaa difaacday ololaheeda militari ee khaza oo ay sheegtay in ay ku bartilmaameedsanayso kooxda xamaas iyada oo ku doodaysa in xamaas ay ka howlgasho goobaha rayidka ah dagaalka oo socday muddo lix bilood ah ayaa waxa uu sababay burbur baahsan waxaana uu ku qasbay inta badan shacabka khaza in ay gabaad u raadsadaan deegaanka rafax ee koonfurta khaza una dhow xadka masar banaanbaxayaal taageersan falastiin ayaa xiray waddooyinka iyo buundooyinka waaweyn ee magaalooyinka maraykanka qaarkood afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka john kirby ayaa isniintii sheegay in tirada gargaarka bini'aadantinimo ee gaari khaza ay kordheen maalmihii lasoo dhaafay wuxuuna sheegay in maraykanku uu doonayo in uu arko in gargaarkaasi la joogteeyo ilaa boqol baabuur ayaa gudaha u galay deegaanka afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay kirby ayaa sidaasi u sheegay m s m b c oo ah warbaahin laga leeyahay dalkan maraykanka taasoo wadarta guud ka dhigaysa laba kun oo baabuur oo gargaar ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday laakiin madaxa xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee dhulka la haysta ee falastiin ayaa u sheegay warfidyaanka salaasadii in tirada baabuurta xamuulka ah aanay si sax ah u muujinaynin mugga gargaarka ah ee gaari khaza madaxa xafiiska bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ee dhulka la haysta ee falastiin ayaa sheegay in qaramada midoobay ay arbacada maanta ah ku yaboohday ku dhowaad saddex bilyan oo dollar si loogu gargaaro saddexda milyan ee qof ee ku nool khaza iyo daanta galbeed ilaa dhammaadka sanadkan cisbitaalka shifa ee magaalada khaza oo ahayd goob dhowr jeer weeraro ay ka fuliyeen ciidanka israa'iil oo ay ku beegsadeen dagaalyahanada xamaas kaasoo haatan gebi ahaanba aan shaqaynaynin ayuu sheegay in laga dhex helay meydad tiro badan oo qaar badan cagafcagafyo lagu duugay gudaha iyo hareeraha dhismaha cisbitaalka hay-adda arrimaha haweenka ee qaramada midoobay ee u n women ayaa warbixin ay soo saartay salaasadii ku sheegtay in qiyaastii toban kun oo haween ah oo falastiiniyiin ah oo ku noolaa khaza lagu dilay dagaalka kuwaasi oo ay ku jiraan ilaa lix kun oo hooyooyin ah oo ifka uga tegay sagaal iyo toban kun oo carruur ah militariga israa'iil ayaa salaasadii sheegay in duqayn cirka ah ay ka fuliyeen bartamaha khaza oo ay la beegsadeen marin dhulka hoostiisa ah oo sida ay sheegeen ay lahayd xamaas iyo dhismayaal ciidan israa'iil ayaa sheegtay in aanay doonayn in falastiiniyiintu ay dib ugu laabtaan waqooyiga khaza iyagoo ka baqaya in xoogaga xamaas ay dib isu abaabulaan dhanka kale xamaas ayaa sheegtay inay doonayso in israa'iil ay dhammaanba ciidamadeeda kala baxdo khaza iyo in si xor ah dadku ugu laabtaan waqooyiga khaza qoysaskii ku laabtay waqooyiga khaza ayaa iskaga baxay salaasadii shalay iyaga oo weeraro cusub ka cabsi qaba
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay v o a ka diyaaraysay arrintaasi ka taagan kase iyo weliba gargaarka halkaasi
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts radio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o e waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
dalalka sacuudi arabiya iyo weliba bakistan ayaa maanta si wada jira ugu baaqay in xabad joojin laga sameeyo qasaa iyagoo sacuudiguna uu soo jeediyey in xiisada gobolka la dejiyo iyadoo aanu soo hadal qaadin duqayntii iiraan ay ka samaysay ama ay ku qaaday israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya faysal bin farxaan al sacuud uu hogaaminaya wafdi heerkiisa uu sarreeyo ayaa booqasho laba maalmooda ku tegay magaalada islaamabad si ay u soo ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka jira dalkaasi bakistan isagoo ka hadlayay shir jaraa'idoo ay si wada jira wada qabteen isaga iyo dhiggiisa bakistan ishaaq daar ayaa dhammaadkii booqashadiisa kooban ala sacuud uu ku baaqay joojinta xasaradda ka taagan qasaa ee u dhaxaysa israa'iil iyo xamaas isagoo soo xiganaya korarka tirada dhimashada falastiiniyiinta sida ay sheegtay ee wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay maamushay qasa ku sugan tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sannadkii hore howlgallada militariya israa'iil ay ku rabaan inay ku tirtiraan xamaas ayaa ku dhinteen in ka badan saddex iyo soddon kun oo falastiiniyiina dagaalka ayaana bilaabmay kadib markii xamaas ay weerartay israa'iil kadibna ay ku dishay ku dhowaada kun iyo laba boqol oo qof hurrayada islamarkaana ay kaxaysteen qiyaastii laba boqol iyo konton qof oo kale wasiirka arrimaha dibadda baakistan ayaa isaguna sheegay inuu kala xaajooday dagaalka qasaa wasiirkan arrimaha dibadda ee booqashada ugu yimi isagoon carrabaabin israa'iil ayaa wasiirka arrimaha dibadda baakistan uu ku tilmaamay xaaladda qasa xasuuq islamarkaana uu ku baaqay isla xisaabtan labadan mas-uul ee ugu sarreeya diblomaasiyadda dalalkan ayaa ku baaqay in si aan hakad lahayn uu gargaarku u gaadho falastiiniyiinta sida lagu xusay mareegta relief web oo ah madal uu gacanta ku haya xafiiska qaramada midoobey ee iskudubaridka arrimaha gargaarka lixdii bilood ee uu dagaalku socday boqolkiiba sagaashan dadka reer qasa ayaa barakacay iyadoo in ka badan nus milyiin qofna ay qarka u saaran yihiin macluul mas-uuliyiinta ayaan midkoodna ku baaqeen in la soo daayo in ka badan boqol maxaabiis israa'iiliyiina oo ku jirta gacanta xamaas isagoo ka hadlaya saamaynta gobolka ee dagaalka qasaa ayaa diblomaasigan ugu sarreeya diblomaasiyadda sacuudi arabiya uu ku baaqay dejinta xiisadda balse waxa uu ka gowsaday inuu carrabaabo diyaaradihii daroonka ahaa iyo weliba gantaalihii badnaa ee ay ku soo riday iiraan israa'iil toddobaadka dhammaadkiisii sacuudi arabiya iyo iiraan oo in muddo ah hirdan ka dhexeeyey ayaa xidhiidhkooda diblomaasiyadeed soo celiyey sannadkii hore heshiiskaasi oo ka shaqeeyay shiinuhu islamarkaana soo afjaray xurguf oo labadan dal ee muslimka ah ka soo dhex taagnayd muddo toddoba sannadooda weerarkii iiraan ee isugu jiray saddex boqol iyo kontonka diyaaradaha daroonka iyo weliba gantaalaha ayaa imi si ay jawaab uga celiyaan duqayntii israa'iil ee lagu eedeeyey ee ay la beegsatay qunsuliyadda ay iiraan ku leedahay suuriya kowdii bishan abriil duqayntaasi oo ay ku dhinteen laba jenaraal oo iiraaniyiin ah iyo weliba shan ka mida ciidamada ilaalada kacaanka sida ay iiraan sheegtay wasiirka arrimaha dibadda bakistan ayaa sidoo kale isaguna aan ka hadal weerarka iiraan ay ku qaada israa'iil booqashada wafdigan ee sacuudiga ayaa daba socda wafdi kale oo ka socday dalka bakistan oo horraantii bishan booqasho ku tegay dalka sacuudi arabiya booqashadaasi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha bakistan shehbaas al shariif waxaana wafdiga labada dhinaca isla garteen inay dedejiyaan horumadii u horraysay ee xidhmo shan bilyan oo dollar ah oo hore looga wada xaajooday sida lagu xusay war-saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo cabdicasiis barrow
isticmaalka baraha bulshada waxa uu noqday mid si weyn soomaalida ay u isticmaalaan laakiin sannadihii ugu dambaysa waxay noqotay isha ugu badan oo ay wararka ku sheegaan warbaahinta iyo wariyaasha dad fara badan ayaa ku doodaya in markii halkaasi ay biloobeen in xogta loo soo duuntay ay aada u kacday ama ay aada u kordheen wararka la xidhiidha been abuurka halka dad kalena ay ku doodayaan in saxaafaddu ay uga faa'iidaysatay inay dadku u dhowaatay haddaba suuragal ma tahay in xal loo helo wararka been abuurka ah ee halkaasi lagu baahiyo warbaahintuna iyada qayb ma ka tahay arrintaas waa dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galaya maxamed cabdulaahi salaad oo sudaani loo yaqaano oo ka mid ah wariyaasha muddada ka shaqaynaya warbaahinta iyo cabdixakiin xasan cali oo isaga ka mid a wariyaasha wararka ku sheega baraha bulshada marka hore ee soo dhowaada sudaani ayaan rabaa inaan ku bilaabo sudaani isticmaalka baraha bulshada ee saxaafadda arrinta la xiriirta in dadka qaar ay ku sheegaan wararka been abuurka ah oo ay aada u kordheen qofka si fudud oo warkaasi been abuurka u sheego ma korortay mase hoose u dhacday barwaad waa mahadsantahay waa dhowahay runtii markii loo eego muddooyinkii u dambeeyey marka laga soo bilaabo taqriiban laba kun iyo labaatankii waxay u kordhay si xowli ah in warar aan sax ahayn lagu baahiyo baraha bulshada oo aysan baahinayn warbaahintii saxda ahay ama ilihii saxda ah dad aan shaqo ku lahayn inay baahiyaan waxay noqotay number aada u badan oo laba afartii sano u dambeysay inta aan arkayo goobjoog u ahay aada u soo kordhay cabdixakiin waxaad ka mid tahay wariyaasha wararka baraha bulshada ku sheega in warar aan sax ahayn oo aan hufnayn aad sheegtaan idinkoo adeegsanaya baraha bulshada warbaahintii kalena aysan sheegin arrintaa ma sax baa inay jirto
cabdicasiis aad baan ku salaamaya waa mahadsan tahay arrintaas dooda haddii aan u guda galo aniga waxaan qabaa in wariyaashu dhanka baraha bulshada ay u adeegsadaan wararka beenta ah inaysan waxba ka jirin runtii sababtu waxay tahay waxaa jira xoogo badan oo bulshada ku dhex faafo ah wararkii baraha bulshada lagu arkoo dhan weriya ayaa kusoo gudbiyey waana been runtii wariyaashu ama dadka baraha bulshada kusii daya wararka waxay ku xisaabtamaan ilaha markaas wararka ay kasoo xiganayaan haddana waxa kale ku xisaabtamaan bulshada u gudbinayso waayo markan maanta war aad daabacdo saacado ka bacdi ama berito kaleba ha noqoto laga war helo in warkaadi uu been yahay waxaad ka fikiraysaa warka beri aad daabacayso inaa cidna daawo doonin sidoo kale waxaad ka fikiraysaa in warka aad soo daabaci doonto maalmaha kale oo ku xiga in lagaa aamini doono inuu yahay war been ah arrintaas marka maadaama aad qalbiga ku hayso kuma saamixayso ama macquulgal ma ahan in maalin kasta war beena aad daabacdo haddana bulsho ay kugu xiraato oo ay kula socoto oo aad ku dhiiranto inaad haddana warbixino kale aad samayso taas adoo marka iska ilaalinayn waxaan dhihi karaa wariyaasha ama dadka baraha bulshada wararka ku gudbiya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan dhihi karaa waa run ayagoo ilaalinaya markaasi dadka ay hormood ku yihiin ama ay warbixinta u gudbiyaan sudaani muddaad warbaahinta ka shaqaynaysay wariyaasha qaar waxay ku doodaan maadaama idaacadda ama telefishinka warka in la baahiyo ay wakhti qaadato inay uga dhowdahay in qofka si madax bannaanoo u shaqeeyo si ka deg degsan warbaahintii kalena uu warka u sheego sidaa darteed loo arko warkan ay iyagu sheegayaan inuu ka saxsan yahay ugana dhow yihiin dadka idaacadihii telefishinada shaqaynayay adigoo taa ma qabtaa maya hadda tusaalahi markaan soo qaato markii qof aan weriye ahayn ama maaragtay aan looga barin inuu warbaahintii ka hadlo ama aan kambani oo ka shaqeeya la aqoon markuu war soo daabaco qofka ugu horreeya arka kula soo xiriira wuxuu ku leey waxaasaan arkay maxaa ka jiro haddii xaqiiqo ay u dhow yihiin nalama soo waceen nalama weydiiye nalama dheheen waxaasaan aragnay maxaa ka jiro mar walba marka feedbacka loo noqonayo waa anaga hadda adiga markii maanta tusaale qof uu daarto idaacaddii fow eed markuu daarto xaqiiqatan wuxuu dareemaya in uu war saxa loo soo tebinayo laakiin markuu facebook galo ma aamini karo waxaas la tebinayo wariyaal kaleto wax iska jiri karto facebook wax ku daadaabaco laakiin ninka wariyahahu xaqiiqo suganuu tebiyaa sida dhabta ah ninkii hordhac ka sameeyana waxaa laga yaabaa xoogo qarsoon ama ilo dowladeed oo hoose iyo waxyaabaa noocaas inuu soo xigto isla markii ay dhaqan geli waayaan wixii la arki waaya deedna warkiisa ay dadka qaar u fahmaan ama ay u fasirtaan inuusan war acurate ah uusan sheegin hase ahaatee anugu ma qabo in mar walbe nimanka baraha bulshada wax ku qoro ay kaga dhow yihiin xaqiiqada waxaanba aaminsanaha in dadka maran habaabiyaan waa gartay cabdixakiin mar haddii aad warbaahinta baraha bulshada adeegsataan oo dadka aad war u sheegtaan adinka iyo warbaahintii kale caadiga ahayd oo la yaqaanay maxaad ku kala bedelantihin annaka iyo warbaahinta caadiga wax weynaan kala duwanna waa xasuusanta haddii warbaahinta weyn inta warbixin doonto maanta ay soo daabacdo soo edhidgaraydo waqti waxaa laga yaabaa almost laba saacadood kasii badan inay ka qaato taas darteed ama dhowr qodob ama warar badan la isku soo xirxiraan ayaga oo markaasi muhiimadiina aan abaaranin wax kale lagu kabay annaga waxaan kaga duwannahay in dhacdada jirta isla markii ay taagan tahay si degdega lagu gaarsiiyo dadkii weliba adoo waqti badan qofkii ka cunayn laga yaabay warbaahinta waaweyn inay warkii shan saacadood lix daqiiqo shan daqiiqo afar kasii badanba ay daabacdo laakiin inaad saddex daqiiqo warbixintii intii saxda ahayd oo jirtay aada ugu soo koobto qofkii waxaad xog siisay sax ah waxaad siisay adoo waqti ka cunin adigoo maxaa tira marin habaabin kale u samayn asagoo warbaahin kale iyo adeecad inuu shito iyo ousan waqtigaas uusan ka gelin haddii hadda aan fiirinana dhammaanba waa laga gudbay hadda warbaahinta waaweyneed ama adeecad in qof shito waad arkaysaa dhallinyarada ama inta badan dadka hadda falaqeeya qof walba wuxuu ku xiran yahay xogta qof weriya oo baraha bulshada wax kusoo qora qofkaasoo oo xogta ka qaata asagoo maxaa tirahdaay oo ka dhegeysta waxa jira marka waxaan uga duwanaha waxay tahay inaan xogta si fudud oo gaaban oo waqti iyo dhib badan midna aan lahayn inaan ku gaarsiino halka warbaahinta ay waqti badan ama problemo kale ama waxyaabo kale laga yaabo inuu qofkaas uu ka gelin mas-uuliyad weeye ka shaqaynta saxaafadda sida degdega ahaad wax u sheegtaan soo mararka qaar sabab uma noqoto in warar aan sax ahayn aad si degdega ku baahisaan maadaama loolanna aad ku jirtaan saxaafaddii warkii lagu kala hormarayo meeshaan fudud oon faafreebka lahaynna aad joogtaan soo sax maa mararka qaar inaad marar habaabin samayn kartaan
horta si haddii loo fiiriyo ma dhihi kayno boqolkiiba boqol warbixinta la baahiyaahu waa wala dhammaystiranta waa wada xaqiiqo waa dhacdaa mararka qaar in lagu gudbo laakiin inta badan markii aan u fiirino dhanka khasaare dhanka faa'iidada waxaa u badan adii shantii warbixinoo daabacdo haddii aad laba iyo saddexa ka digtay waxaad haddana fursad u haysataa inaad dib ugu celido bulshada aad saxdo tira warbixinta aad daabacnay waxbaa ka qaldanay oo aad dib u sixid aad ku samayso qofkii marka ma dhici karto in qofkii haddii xogta ay fakato waxaa laga yaabaa warbaahinta waaweynba ama inay ayagaba inta warbixin daabacaan dhowr saacadood kabacdi ay ayagaba dib u dhahaan warbixinta aan baahina beenay ahayd marka anaga qaladka keliya kuwa waraha bulshada wax ku qora ma galaan ee warbaahinta dhan way wala galaan waana sax oo dhacdada waa la wala galaa laakiin keligana maku ihin annaga waana la wada saxaa waxaa loo baahan yahay iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadahan cusub ee soo kordhay ee dijitaalkana in wararkii been abuurka lala dagaalamo oo xal loo helo warbaahintii caadigaheed iyadoo ay ka faa'iidaysanayso wariyaashiina si madax bannaan ay wax u qorayaan suudaan iyo xalma loo heli karaa in wararka been abuurka laga hortago
bari waxaa xasuusanaa barnaamij waala dhaweyd warbaahinta aad u timinayso beyond fake news laho oo ka hortaga wararka baahinta wararka been abuurka ah si markii la yidhaha in laga hortago waxaa kaliya la xakameyn karaa waa warbaahinta maxalligaha jirtay shaqeyda in aysan war been ah ama warmar habaabina ay si dibin laakiin nimankan nin walba akoon ka furtay facebook ee rabo inuu asagu maaragtay iskiis uu isku soo caanbixiyo uu yidhaahdo anaa hebel xogta kaga horreeyey mararka qaar waxaa jirta rag yidhaahdo hebel anaa xil ka qaaday sababa la xiriiray sheekaan ka sheega ka qoray dan dowladda saas xilka uga qaatay oo uu isku haysto nin maaragtay adduunya o dhan lagala socdo xakameynteedu marka waa arrin ka baxsan dadka miidiyaha in taas la xakamey waxay u baahantay ilata aniga gacan kaleeto oo dheeraad ah si wax laga qabto arrimahaas
adinkasee xalka u aragtaan ma la kontarooli karaa oo ma ma la qaban karaa wararkii been abuurka ahaa maxaase is leedihiin xalal looga baahan yahay ilaan wararkiina waad qoraysaan dhibaatadii wararkii been abuurkana soomaalida aaday u badatay muxuu xalku yahay
xalku ugu fudud ani aan arki karna waxay tahay horta haddeer qof kastaa weriya noqda sida caadiga aan u fiirino halka waxaan arki karnaa marka in la helo warbaahin ama goob ama meel urur lagu midaysan yahay taasi oo qofka ka xakameynaysa haddii uu been abuur sheego ama uu ku xadgudbo ka kansanaysa inuu ama baraha bulshada sii isticmaalo ama uu bulshada la wadaago waxyaalaas been abuurka marka waxaan isleeyahay taas saaxiibkaya ku raacsanaho waa in la helo gacan dhammaantoodba ka madax bannaan oo ka sarraysa oo xalka loo helo cabdi xakiin xasan iyo maxamed cabdulaahi suudaani aad ayaad u mahadsantihiin dhegaystayaal intaas aynoo joogo barnaamijkii dooda gaaban waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga muqdisho tan iyo kulantii dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis berrow oo xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey haatanna gabagabada idaacadda ayaynu haatana maraynaaye aynu jaleecno mid ka mid ah heesaa dabacsan aynu idinku talagalnay idaacadda hagaag dhegeystayaal heestaasi daabiye luul ayaa ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulantan dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo